subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa arbaco sideediyo tobanka bisha disembar sanadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki ee caalamka waxaa ka mid ah gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir oo sheegay inuu noqon doono guddoomiyihii ugu dambeeyey ee lasoo magacaabo dadka caasimadana ay soo dooran doonaan guddoomiyaha isaga bedeli doona
waa inaan daadijinnaa talada iyo doorashooyin loo dhan yahay inaan qabanno si aad ii beddeli kartiin aniga oo aanan ku xirnaanina in meel kale la iga soo magacaabo dadka muqdisho waxay xaq dastuuriya u leeyihiin inay doortaan ciddii aayahooda hoggaamin lahayd sidaas darteed waa inaan anigu ugu dambeeyaa duq magaalo oo lasoo magacaabo
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan jabuuti oo sheegtay in nidaamka sarifkeeda lacagaha oo xasiloon ay kaga badbaaday dhibaatooyinka iyo saamaynta sicir bararka uu ku keenay meelo ka mid ah geeska afrika iyo waxaa kalood maqli doontaan guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe ee soomaaliya doctor cali cabdi camalow oo shalay lagu aasay magaalada colombos ee gobolka ohio oo habeen hore uu ku geeriyooday qodobadaasii war kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida ugu yaraan shan iyo labaatan ruux oo caruur ay ku jiraan ayaa ku dhintay tobanaan kalena nolol iyo geeri ayaa lagu la'yahay kadib markii doon ay si xad dhaaf ah u saarnaayeen ay talaadadii shalay kula qallibantay webi mara bartamaha dalka kongo sida ay sheegeen saraakiisha iyo dadka deegaanka doonta webiga ku degtay ayaa la rumaysan yahay inay saarnaayeen in ka badan boqol rakaab ah kadib markii ay ka soo ambabaxday magaalada inongo oo ku taalla waqooyi bari ee caasimadda kinshasa waxay ku rogmatay markii ay cabbaar ku safrayeen webiga fimi oo ay ku socdeen waana masiibadii ugu dambeysay ee noocan oo kale ah ee ka dhacda dalka kongo kooxaha samata bixinta ayaa ilaa saakay webiga ka wada baadigoobka dadka la la'yahay iyadoo laga cabsi qabo in dhimashada ay intaas ka badan karto doonta gadoontay ayaa sidoo kale waxaa saarnaa alaabo sida uu sheegay alkis bumba oo ka mid ah dadka deegaanka dadka dhintay waxaa ku jira caruur balse way adag tahay in la sheego tirada saxda ah ee dhimashada xilligan waayo doonta ayaa waxa saarnaa rakaab badan ayuu sii raaciyey bumba shilkii shilkan oo shalay ahaa ayaa noqonaya kii afraad ee sanadkan ka dhaca gobolka miidombe oo ah gobol ay ku hareereysan yihiin webiyaal halkaas oo dad badan ay noloshooda ku tiirsan yihiin gaadiidka webiga mas-uuliyiinta kongo ayaa marar badan ka digay culayska xaddhaafka ah iyo sida loo raro doomaha waxayna wacad ku mareen inay ciqaabi doonaan kuwa ku xadgudba tallaabooyinka badbaadada gaadiidka biyaha webiga ku goosha shaqaalaha gurmadka turkiga ayaa soo afjaray baadigoobkii ay ku hayeen dad ka badbaaday xabsiga caanka ah ee saydanaya ee dalka suuriya sida shalay uu sheegay madaxii kooxdaasi kadib markii ay waayeen maxaabiis weli ku jira xabsiyada qarsoon wuxuu xabsiga ku yaalaa waqooyiga magaalada caasimadda ee dimashik jeelkan ayaa astaan u noqday xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dadka uu kula kacayey madaxweyne bashaar al asad kaasoo siddeedii bishan ay xukunka ka tuureen fallaagada islaamiyiinta ay hogaaminayaan baaritaan iyo baadigoob ay sameeyeen koox ka kooban boqol iyo labaatan xubnood ayaa lagu gudagalay codsi ka yimid maamulka cusub ee suuriya sida uu sheegay okaya mamis oo ah agaasimaha hay-adda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka turkiga ee afaad mamis ayaa intaasi ku daray in la baaray dhammaan dhismaha xabsiga oo aan la helin hal qof oo ka nool dhibaatadii jeelka maxaabiistii lagu hayay gudaha dhismahaasi oo ahaa goob ay ka dhaceen dilal sharci darro ah jirdil iyo dad la weysanaa ayaa horaantii toddobaadkii hore waxa sii daayay fallaagada xukunka qabsatay laakiin dhismaha ayaa loo malaynayaa inuu leeyahay dhowr dabaq oo heerar kala duwan oo dhulka hoostiisa ah taasoo sii kordhinaysa cabsida laga qabo in maxaabiis badan lagu hayn karo qolal qarsoon oo ilaa iyo hadda aan la arkin dhismaha xabsiga ayaa waxaa si wanaagsan u baaray shaqaalaha gurmadka deg dega ee suuriya kuwa balse waxay soo gebagabeeyeen howlahoodii talaadadii shalay iyagoo sheegay inay awoodi waayeen inay helaan maxaabiis kale oo weli nool sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee suuriya in ka badan boqol kun oo qof ayaa ku dhintay xabsiyada iyo xarumaha dadka lagu hayo ee suuriya tan iyo sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii markaasoo uu qarxay dagaalkii sokeeye ee suuriya dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowna guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho maxamed amiir oo xalay xilka la wareega ayaa sheegay inuu noqon doono guddoomiyihii ugu dambeeyey ee lasoo magacaabo dadka caasimadana ay soo dooran doonaan maamulka isaga bedeli doona sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa isagana sheegay in shan iyo konton sano kadib markii ugu horreysay shacabka loo celinayo awoodda iyagoo soo dooran doona madaxda xukumaysa sida duqa caasimadda oo kale warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna muqdisho cabdulqaadir okey sheekh yuusuf madaalo u ahayd markii labaad uu noqday guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada ayaa ugu dambeyntii xalay fiidkii muqdisho wuxuu ku wareejiyey xilkii guddoomiyaha gobolka kaasuu kala wareegay guddoomiyaha cusub ee lasoo magacaabay maxamed axmed amiir duqa magaalada muqdisho cusub munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xubno ka tirsan golihiisa wasiirada xildhibaanada labada aqal guddoomiyaal hore usoo maamulay gobolka banaadir iyo marti kaleo lagu casuumay munaasabaduna waxay ka dhacday aqalka dowladda hoose xamar halkaasuu xilkuu kula wareegay guddoomiyaha cusub ahna duqa magaalada ee muqdisho maxamed axmed amiir guddoomiyaha xilka ka dega xalay fiidkii madaala ayaa ka hadlay waxqabadkiisii la xiriirtay labada sano iyo saddexda bilood isagoo xusay intuu xafiiska joogay waxa ugu weyn uu ka tegay inay ahayd labaatan waddo oo laamiya uu ka hirgeliya caasimada muqdisho qaarkoodna ay socdaan guddoomiyaha cusub ee xalay fiidkii xilka la wareegay maxamed axmed amiir oo si weyn isha loogu hayay hadaljeedintiisa ayaa ku bilaabay inuu doonayo muqdisho nabad ah muqdisho cagaaran muqdisho dhaqaalaheedu kobco iyo muqdisho dadku ay leeyihiin hadaf mid ah waxayse ahayd waxa sida weyn oo u dul istaaga dadkuna u danaynayeen in la helaahay muqdisho oo soo dooratahay guddoomiyaheeda gobol iyo duqeeda magaalo markay timaado in dalku ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah wuxuuna xusay kuna dhiiraday inuu yahay guddoomiyihii ugu dambeeye lasoo magacaabo oo hor yimaada dadka muqdisho maxamed axmed amiir guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada xala muqdisho kula wareega xilka ayaa intaasi ku daray inuu doonayo ka shaqeynta amniga caasimadda iyo muqdisho oo nabad ah isagoo xusay in dadku yihiin kuwa gaari kara hogaankaasi maamulkuna iyagu ka go-o ujeeddadaydu waa inaan muqdisho ka dhigno meel nadiifa oo cagaaran oo lagu noolaan karo oo ay ku raaxaysan karaan dadkeenna haddaan qurxinno nabdayno meel qurux badan ay ku taallaa muqdisho adduunyadaa diyaar u ah inay na maalgashato maalgashigaasina shaqooyinha nooga abuurmayaan shaqooyin hadday noo abuurmaanna nolosheennaa isbeddelaysa waxaa intaasi ka muhiimsan marka muqdisho waa inaan daadijinnaa talada iyo doorashooyin loo dhan yahay inaan qabanno si aan u helno ama aan u dooranno wakiiladeenna si aad ii beddeli kartiin aniga oo aanan ku xirnaanina in meel kale la iga soo magacaabo saa darteed waa inaan doorasho qof iyo cod u diyaargarownaa dadka muqdisho waxay waxay xaq dastuuriya u leeyihiin inay doortaan ciddii aayahooda hoggaamin lahayd sidaas darteed waa inaan anigu ugu dambeeyaa duq magaalo oo lasoo magacaabo ugu dambeyntiina ra-iisul wasaare xamse cabdi bar uu soo xiray munaasabada kooban ee ka dhacday aqalka dowlada hoose xamar ayaa xusay in gudoomiyaha cusub ee lasoo magacaabay maxamed axmed amiir uu noqon doono kii ugu dambeeyey ee lasoo magacaabo dadka muqdisho ku nool ee tiradooda lagu qiyaasahay afartan malyuun ay soo dooran doonaan hogaankooda markay timaado muqdisho iyo go-aankeeda hadalka ra-iisul wasaare xamse cabdi baruu ahaa mid si weyn markay timaado in dadka muqdisho wax soo doortaana wuxuu ahaa mid loo sacbiyo lagana dareemayo dadku inay rabeen rabitaanka la xiriira in iyagu wax soo doortaan markii ugu horreysay konton iyo shan sano kadib in dadkeena loo celiya awood oo la yidhaahdo maayirkiina idinku keensada guddoomiyaashiina idinku keensada wasiir arrimo gudo dambe oo wax soo borboskarayn doona ma jiri doono haddii ilaahay laado madaxweynahana ma soo magacaabi doono haddii ilaahay laado wixii amiir ka dambeeya waxaan rajaynayaa inay uu ku imaado doorasho dadweyne oo xor ah oo dadku ay soo doorteen haddii ilaahay laado ama nin ha ahaado ama dumar ha ahaado qof soomaaliya oo aad soo doorateen oo aad u aragteen iska kingaday oo ballanqaadyo idiin sameeyey oo aad aragteen inuu wax idiin qabanayo ayaad soo dooran doontaan haddii ilaahay yidhaahdo laakiin lama soo magacaabi doono konton iyo dhowr sano kadib waa guul weyn oo runtii la hirgeliyey oo dadka fursadda shacabka loo siiyey inay iyagu madaxdooda doortaan in madaxda laynoo xulo oo laynoo doorto waan ka daallay waxaa la soo gaadhay xilligii aynu xuquuqda bani aadamka kale ay leeyihiin ama dadyawa kale ay leeyihiin dadkeenun ay yeelan lahayn kama duwanin kuwa nairobi jooga ee duqa nairobi doorta deedna uu sidaas u dhiso kama duwanin annaguna marka waxaa la gaadhay xilligii caasimadani oo ahaan jirtay afrika caasimadda ugu nadaafadda badan ee ugu qiimaha badan waxaan joognaa xilligii ay dib ugu noqon lahayd meeshii ay ka timid oo ah hoggaaminta caasimadaha afrika
muddooyinkii lasoo dhaafay markay timaado ka hadalka muqdisho waxay ahayd mid si weyn isha loogu haya dhowr su-aalood oo weli dadka muqdisho isweydiinayaan tan koowaad ayaa ahayd maqaamka muqdisho midda labaadna waxay ahayd goormay suuragal noqon doontaa in dadka ku nool magaaladan ay soo doortaan maamulkooda go-aan gaarisuna iyagu kasoo go-o markay timaado in laga baxahi almashada markasta ka timaada villa soomaaliya la xiriirta inay soo magacaabdo guddoomiyaha gobol ahna duqa magaalada ee hogaaminaya markasta caasimadda cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wax isdhaafsiga ganacsi ee u dhexeeya dalalka geeska afrika ayaa saameyn ku yeeshay xasilooni la-aanta sarifka lacagaha kala duwan ee ay isticmaalaan dalka jabuuti oo lacagtiisa ay ku xiran tahay doolarka maraykanka ayaa ka faa'iidaystay nidaam sarif oo xasiloon kaasoo ka badbaadiyey dhibaatooyinka sicir bararka warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa jabuuti nooga soo diray wariyaha v o eda ramadaan muuse
guddoomiyaha rugta ganacsiga dalka jabuuti yuusuf muuse dawaale ayaa ii sheegay kaalinta xukuumadihii hore iyo rugta ganacsigu ay ka soo qaateen xasilinta lacagta faranka jabuuti ilaahay baa horta mahad leh waxaa muhiimo in la taabsadaa dee dad baa u kurgalay ka soo shaqeeyey adkeeyey kaga soo qabo sidii la sheegayey allah u naxariistee siciid cali kubeesh oo guddoomiyaha rugta ganacsiga ahaan jiray allah u naxariistee waxaa ku jiray oo si fiican iminka loo xasuusanayaa madaxweyne allah yarxamo xasan guuleed abtidoon waxaa jiray dowladd iyo xukuumaddii uu waagii calanka la qaatay uu magacaabay oo iyakuna ku adkeeyey amba ku fara adkaaday sidii farankaasi uu jiri lahaa iyo madaxweyne ismaaciil margeelle oo hirgeliyey amboolesi dhib yareeyey sidii ay u lacagtaasi awlhan lacag adag taa baana fadashay ilaahay baana yaa maxaan ku dhahay iyaana yaa yaa yaa fursaddaas iyo waddankan waa siduu madaxweyne ismaaciil margale sheegayay waxaa weeyaan iyo raggii maxaan ku dhahay meesha ka hadlayey lacagtaas hadday jirin ma garanayno dise dhaqaalihii noqon lahaa laakiin maanta sixir baran ma jiro dhaqaalaha maxaan ku dhahay inkasta oo wax kastaba ay tumanoobin laakiin sidan waxaa lacagtiina adkeeyey oo sharaf u yeelay iyo maanta aan aan ku faanayno waa waxaa keentaan odhanaynaa lacagta adag dabcan lacagta jabuuti qiimo heer saraa ayay joogtaa xagga waxslaabsiga ganacsi maxaad odhan laheed degmada haddii lagu eego iyo goobahan kale horta waxaa weeyaan lacagteennu lacag adag weeyaan dolaarkii wuxuu la dhigmaa boqol iyo toddobiyo toddobaatan faran oo jabuuti ah ma- mana masbaba bedesho sida wadanna jaarkiina oo oo- oo loo wala ogyahay Een, waddanka keliya haatee ee gobolkan ku yaalla ee lacagtiisu sida ay ay degan tahay wadannada eh, betroolka dhoofiya sida wadannada eh, carabaha ee golfka iyay lacagtoodu sida ay tiinina u na- u nagaadsan tahay ay u nagaadsan tahay laakiin tiinina nasiibka aan yeelanay iyo fursaddaa ilaahayna siiyey ayaa ku timid inay dadka oo dhan xaggan intay imaadaan xaggan ka furtaan koont- eh, account ka furtaan waxa ay rabaan inay soo dejiyaan xaggan ka- maxaan- baanankan isticmaalaan ma aha wax saan ku yimid dedeeda lix haddaad arkaysin saddex iyo toban baank waxay ka dhigan tahay dad badan baa dibadda uga yimaada oo lacagtan aan- aan aaminsan aan- waddankana wuxuu s- fursad u tahay in isnaanta sarifleyda ee fadhiday iyo ka baanka ka sarriftay inay isku mid tahay kolkaa taasi waxay ku tusaysaa waa lacagtaa degan ee adag ayaa keenaysa ee xasiloon deetaana waxaa keentay baan odhan karaynaa eh, eh, maxaan ku dhahay nabaddaa waddanka ka jirta iyo dhaqaalaha la adkeeyey ee lagu adkeeyey ee maxaan ku dhahay si xigmad leh loo adkeeyey Eh, ilaahay baan hadde fadale ilaahay baan ku shukriyeynaa yuusuf axmed ibraahim oo loo yaqaano yuusuf afrikaan oo ka mid a ganacsatada jabuuti ayaa isna iga warramay salka adag ee lacagta faranka jabuuti ay ku fadhido haddaan in yar idinka taabto eh, shan iyo toddobaatan sano horteed ayay jabuuti farankeedu ka baxay faranka si eefaa laydhaa waxaan imminka ah, west africa ay maanta doonayso inay samayso ayaanu shan iyo toddobaatan sano horteed ka baxnay innaku markaa dabadeedna waynu ku xidhannay fa- ah, doolarka maraykanka ayaynu markaa jabuuti waaba astaanta u weyn ee la sheegi karaa waa farankeenna oo aan weligiis bedelin waad ogtihiin lacagaha jaarkeenna beerka hadday noqoto shilinka hadday noqoto dhibaatada haysata innaka dhibaatadaasoo dhan baan garab marnay oo ilaahay inagu badbaadiyey marka maanta waxaa lagu xasuusanaya waa kubeesh oo sheekada ka qayb galay iyo allah u naxariistee iyo xasan guuleed allah u naxariistee ayaa sheekada halkaa ina geeyey markii goonimada la qaatay ku dagaalamay inuu halkiisii uunka joogo maanta sideed u aragtahay markaad eegto dunidu xaalkeedigu iska adkaaday ee dhaqaalihii iyo waxislaafsigii een hawlahoogu iyaguna waa iska cuslaadeen dagaaladiibaa dunida ku batay culayska iyo dhibaatada loodhan karo in faranka jabuuti maanta xagga waxislaafsiga ganacsi waa in laga foojignaado maxaa ka mid ah wallaahi horta ah, tan kale aan ku beerin karaa waxa weeyaan waad ogtiin maanta ah, halkan jabuuti waa maxaa la yidhaahaa waa fasax sarifku oo lacagta lama ah, lama daaliyo da- waa dhaqaalo furfuran waxaad ogtihiin maanta etoobiya ay taa isku dayeysaa inay samayso oo dee dhibaatada ka haysatana waad arkaysiin marka ilaahay hayna gar mariya dee adduunyadu wallaahi waa dhibaato waaweyn baa ka taagan hadday tahay eh, dagaallo hadday tahay hawadin waxaan isbedelaya laakiinse ilaahay insha allah farankani wuxuu ka qayb gelayaa inuu inna badan ina garab mariyo dhibaatooyinka oo dhan rabadaan muuse jaamac v o a jabuuti
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
dor cali cabdi camalow oo soo noqday guddoomiyihii bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa shalay lagu aasay magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo uu habeen hore ku geeriyooday dor xuseen maxamuud siyaad oo loo yaqaano xuseen caato oo ah dhaqaalayahan was- ahaana wasiir ku-xigeenkii hore ee maaliyadda soomaaliya muddo dheerna la soo shaqeeyey doctor cali camalow ayaan ka wareysanay qofku uu ahaa marxuumka iyo kaalintiisii maamul ee bangiga dhexe ee soomaaliya
allaha u naxariisto ilaahay qabrigiisa u waasiciyo allaha u naxariisto mar kale Eh, cali cabdi cali camalow wuxuu ahaa guddoomiyihii bangiga dhexe waana ka wada shaqeyna anigana bangiga dhexe waa la shaqeeyey markii dambe oo aan la taliya wasaaradda maaliyadda ah iyo wasiir ku-xigeenna waa shirarka caalamiga ah iyo arrimaha dhaqaalaha caalamiga ee soomaaliya danayna waa ka wada shaqeynay cali wuxuu ahaa nin macaan oo qalbi furan oon caroonin oo xiriirka dadka aad u wanaagsan lahaa sidaasaa cali lagu safeyn karaa
Eh, waa gartay marka adiga shakhsiyan eh, maxaad ka taqaanaa eh, marxuumka cali bangiga dhexaan ka wada shaqaynay muddadii aan joogay bangiga waa uga horreeyey asugu waxa uu ahaa sarkaal ka yimiday haddana khaldaneen bankidi roma oo talyaanigu lahaa markii la qarameeyey ayaan ku jiray guddigii kala soo wareegay banki napoli banki roma national grindes banki banki forse kulli bangiyaashaas tiam guddi bangiga dhexe aan ku jiray ayaa kala soo wareegay cali markaasuu bangiga dhexe ku soo wareegay kabacdina guddoomiyuu ka noqday heerarka waxuu maray supervisor iyo director iyo marka dambe director general ayuu bangiga dhexe ka ahaa oo si wanaagsan eh, u lahaa dadwad not only um, keliya ma aha soomaaliya gudaheeda eh, hay-adaha international financial institution la yidhaahdo bangiga dhexe iyo i m f t world bank xiriirkoodu aada u wanaagsanaa waayo caliga ahaa nin dadka xiriiriya waajibaadka saaranna aada u tixgeliya marka cali intaas wada shaqayn joogta ah oo shareerka caalamigana waa soo raaci jirnay marka si aadaan u eqiinay u tilmaami karaa inuu ahaa nin degan qalbi furan soo dhoweyn leh dad la heshiin lahaa staafkana aan gardaraysan nimanka madaxda markii madax laga dhigo shaqaalaha qaar waa waa ma joojiyaan laakiin cali nin furfuran oo lo- wax loola tegi karo oo staafka ay ku kalsoon yihiin ayuu ahaa muddadii uu ahaa gubernatoraha bangiga dhexe Eh, waa gartay eh, allaha u naxariistee eh, bal muddada uu guddoomiyaha bangiga dhexe ahaa eh, wakhtigee ayay ahayd intii dowladdu ay jirtay ilaa nineteen ninety horta wuu ahaa bangiga dhexe oo dhowr sano ka ahaa markii dowladdii dhexe burburtayna weli asigaa la shaqaynayay eh, dowladdii u horreysay oo cumar carte allah u naxariiste uu sameeyey aniga asigaba guddiyaashaasaan ku jirnay oo carabtao dhan ku soo wareegay eh, u geynayay eh, soomaaliya in dowlad ku meel gaara cali eh, cumar cabd oo madax ka ahaa ninka la yidhaahdo mister carte cali anigana la taliyaan anigu la taliyan aho calina bangiga dhexe ayuu matalayay marka wixii macaawineed nala siiyey ee kulli cali baa loo dhiibayo nin aamina ahay oo sideeda dowladda dhexe ku wareeji jiray accountigeeda Eh, waa gartay doctor xuseen eh, ma jiraan eh, waxyaabo lagu xusuusan karo oo uu qabtay ama uu u qabtay eh, bangiga dhexe intii uu madaxda ka ahaa eh, doctor cali
Eh, waxyaalaha ugu qiimo badan waxa waaye labo xiriirka caalamiga ee bankiga dhexe la leeyahay bangiyaasha adduunka inuu wanaagsanaado oo bangiyaasha ganacsigu awood u yeeshaan inay letter of eh, ictimaad wax la yidhaahdo letter of credit inay furi karaan waa mid Eh, ta labaadoo lagu xuusan karo kabacdi markii dowladdii burburtay kabacdi bangiyaasha ganacsigu ma helin aqoonsi ay ictimaad ama letter of credit ilaa maanta ay ku furaan laakiin cali intuu joogay awooddaasoo fuul ayaa jirtay oo wixii lagala dhoofi soomaaliya laga dhoofinayo ay nidaam banki ay marayaan oo la hubo lacagtina waddan ku soo noqonaydo Eh, cali calaamada kalowlaag waxay ahayd gubernatoore bankiga staafkiisa waxtarkooda hagaajiya qay- qiimeynta iyo tixgelinta iyo ka warqabidda danaha shaqaalaha amba caafimaad amba bashaar kordhin bankigu uu ka gedisnaa nidaamka dowladda oo waa ka nafci badnaa calina aada u dhowri jiray midaas ta ugu dambeysa oo oo cali lagu aamina lagu xusanaa nin aamin ah oo ahaa wixii loo dhiibay oo bankiga dhexe dhibaato kama imaan Ah, cali allah u naxariisto faamiligiisana sabir allaha allah siiyo waxau ahaa faamiliga ay ka dhasho reer camal leedaha odayaashii ninka ugu dambeeya u ahaa intaan ka warayo marka eh, kulli xiriiray la lahaayeen ah, wiilasha odeerayaasha u ahaa
kaasi wuxuu ahaa doctor xuseen maxamuud siyaad oo loo yaqaano xuseen caato oo ah dhaqaalayahan iyo wasiirka ku-xigeenkii hore ee maaliyadda soomaaliya oo muddo dheer ay is yaqaaneen doctor cali cabdi camalow oo allaah u naxariiste shalay lagu aasay magaalada colombos cali ayaa ahaa guddoomiyihii bangiga dhexe ee dowladdii soomaaliya haddana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii suugaanta
jacaylnimu kugu tolo ku taagsaday baan ahe ku taagsaday baan ahe taageero makaa helaa jacaylnimu kugu tolo ku taagsaday baan ahe ku taagsaday baan ahe taageero makaa helaa
heestaasi taageero makaa helaa oo aamin afrikan ay leedahay bil iyo toddobaadii dhowr waa codadkii cawaalo aadan iyo aamin afrig heestan waxaa hore ugu luuqeyn jiray isla fanaaniinta reer jabuuti ee fartuun ducaale iyo fu'aad tan iyo kulan dambena nabadgelyo
hadalka ugu